waxaynu ku jirnay jizyadii iyo arrimihii la xidhiidhsanaa haddii aan in yar dib ugu noqdo baabulkhaniima dhowr erey oo uu ka booday kitaabka nuskhadan anigu waan hayaa liraajili sahmun kii lugta ku dagaalamayey ee isagu luglaydahaa ama efentariga ahaa sahmun hal saamiye hal qoyba u sugnaaday walilfarisi kii faraska ku dagaalamayana alaaatu asumin saddex sahmi ayuu yeelanayaa marka waliraajili alaaatu asumin ayaa nuskadayda ka gonayd idaa kaana dakaran dakaran taasina way ka goonto xoran qura ayuu mudhaya marka waa idaa kaana marka uu mid weliba yahay kaa raajilkii halka saami yeelanaya iyo kaa fardoolaydaahee saddexda yeelanaya saamiba waa idaa kaana markuu yahay mid kastaa dakaran mid lab xoran oo xora baaliqan oo qaangaadha musliman oo muslima caaqilan caqlida markuu yahay ayuu kaasina sahmiga yeelanaya kan kale faariska ahayna sidaa saami yeelanaya kasoo gudub waxa uu sheekhu yidhi wuxuu inooga hadlayey qoladii ahlu dimaaha ee cashuurta laga qaadayey wuxuu dhi wayatamayasuuna fi libaasi wazanaaniir waa soocmayaan oo dadka muslimiinta waxay kaga soocmayaan xagga libaaska iyo huga iyo xagga zanaaniirta marka libaaska waxay kaga soocmayaan khiyaar ayay xidhanayaanoo waxa ay ku tolayaan baa la yidhi meel aan maryaha in wax lagaga tolo aanay ahayn sida garabka oo kale ayaa wuxuu kaga tolayaa yacni maro ama qayb ama dun ama miiq ayuu kaga toli uu midabkiisu marada midabkiisa khilaafsan yahay ayuu kaga tolayaa kaasaa markaa bilabsi alkhiyaari ay ka cabiraan kutubta kalena marka hatay kaga socmayaan xagga libaaska waa kaa weliba sida masalan iminka bahlaan ciidamadu xarkaan ay ciidamadu meelahan gashadaan ee soohan oo kale yacni qaar noocaasoo kale ah ama mare markaa maradooda ku tolan ayay samaysanayaan oo waxaan yuhuuddu midabka asfarka huruud ayay ka dhiganayaan nasaaraduna asraq bay ka dhiganayaan midabka cirka oo kale majuusana ama axmar casaan iyo aswad ayay midabkaasay markaa tolanayaanoo iyaga lafdoodii baa saa loo kala garanayaa wa zanaaniira waa jamcu zunaar oo zunaarkuna waxa weeye khayd iyo markaas maro ballaaran oo sida kiishadda oo kale ah oo xaggan sare oo midaba leh oo xaggan sare maryaha dusha lagaga xidhayo taas ayay markaa iyadana ku soocmayaan waxaanana ay qooraha geshanayaan buhi jaras markay xamaamyada iyo meelahaa dee dadka lagaba yaabo inay maryihii ku bixiyaan oo aan la garanaynin jaras bay xidhanayaan farasna fuuli maayaanoo dee bahal markaas haybadla faras ku weeyaan oo kay muslimiintu ku dagaalamayeen weeye nebiguna sala allahu alay slam wuxuu sheegay in macquudun fii nawaasiha alkhayr in foodeeda markaa khayr lagu guntay baqlaha ayay fuulayaan iyo dameeraha weliba sida markaa muslimiintu ay addimada uga kala ridaan u fuuli maayaane cardan ballarka iyo gudubkaas ayay weliba u fuulayaan arrimahan ujeeddada markaas culimmadu ay ka lahaayeenna waxay ahayd inaanay uun madhar iyo muuqaal isa sarraysiin iyo inay markaa iscisaynayaan muslimiinta dhexdooda inaanay yeelanin dadkaa la garanaya ka soocanna inay noqdaanunbay ujeeddadu ka ahay waana arrimo runtii iskhilaafayo xagga zamaanka iyo makaanka iyo maslaxadda iyo danta intaba way isku khilaafayaan wala yubda-una bisalaamin salaamna lagu bilaabi maayo oo yacni dadka muslimiinta ahi salaanta ku bilaabi maayaan welibana dariiqana halkiisa ugu cidhiidriga ayaa weliba xaggiisa markaa loo kaxaynoo dariiqana waa lagu cidhiidriye yacnii in loo banneeyo meel laydhaa fadala iyo soo gala maaha waa in lagu cidhiidriyaa arrimaha waxay u daliishadeen xadiidka imaamu muslim uu warinaya abu daawuud iyo tirmidi iyo imaam axmed baa warinaya nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi laa tabda-u alyahuuda walannasaara bisalaam yahuudiya nasaaro salaan idinku ha ku bilaabina markaa midkood waddo kula kulantaana fadaruuhu ilaa adyaqihi ku cidhiiriya baa nebiguui in laga rido maaha laakinin inaan markaa tarxiib iyo soo dhoweyn iyo wadda u bannayn aan loo muujinin baa la doonaya waxaan salaamta loogu bilaabaynina waxa weeye yuhuudda ayaa muslimiinta ku caayi jiray salaanta markaasaa la faray inaanay markaa ku bilaabin ilaa ay markaa dee salaan hagaagsan ka maqlaanoo haddii ay waxa u yidhaahdaan iyadii un ay ugu jawaabaan taana waxa u daliya xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan cabdillahi bni cumar ayaa wuxuu leeyahay rasuulka wuxuu ahaa markaa yuhuuddu salaanto waxay odhan jireen yuhuuddu markay salaamayaan nebigaa wuxuu uhi idaa sallama calaykum alyahuud fa inamaa yaquulu axadum assalaamu calayka geerii kolkaaga ha ahaatabay ku odhanayaan assalaam baanaad adiguna moodaysaa ee waxaad tidhaahdaan wa calayka hadduu yahuudi ku salaam wa calayka dheh korkaaga hadna ha ahaato waxaad mudanaysiiyo waxaad u jeeda cayshana waxay leedahay koox yuhuudda ka mid ah rasuulka u soo gashay markaasay leedahay assalaamu calaykum markaasaan fahmay bay tidhi markaasaa leedahay calaykum usaamu walacma geeri iyo nacdadigo korkiinna ha ahaato rasuulka wuxu uhi mahla yaa caaisha caaisha ukaadii buu ihi ilaahay waxa uu jecel yahay alrifqa fi lamri kulli arrimaha oo dhan in la debciyo oo rifqi iyo debacsanaan iyo lilsanaan lagu dayo ayaa wanaagsan ukaadi buui waxaana way tihi yaa rasuullahi miyaadan maqlay waxay yidhaahdeen maya dee calaykum baan idhi buui waxaa sheegaysaan idinkana korkiina ha aadabaan idhi adigu markaa hadalxumada iyo dheeraadka aad samaynayso iska daa buui yacnii yuhuud buu markaa tilmaamayey in sidaa nebigu loola dhaqmo oo wixii ay yidhahdeen wax ka dheeraadsan markaas aan lagu odrhanin maxaad u malay markaa islaamkana sida loola dhaqmayo marka uu yuhuuddii leeyahay hadal xun oo ziyaadaha markaa ha ku odhanina haddii laakiin ay xaaladdii dee si ay iska bedesho oo salaan wanaagsan ay la yimaadaan dee haddii markaa lagu bilaabo iyo haddii salaanta markaa si wanaagsan looga celiyaba wax dhibi kama jiraan walaa yacluuna cala almuslimiina fi lbinaac dadka muslimiintaana dhiska ka kor marin maayaan lama simi maayaane waa inay markaa ka gaabiyaan oo inay markaa muslimiinta kor maraan lama ogola haddayse daar dheer ay mulkiyaan oo masalan xaafadaaba ugu dheer hadday iibsadaan lam tuudam lama duminayo laakiin hadday daar dhisanayaan ayaana leeyaanay muslimiinta ka sarraysiinin wayatamayasuuna waa soocmayaan fi libaasi xagga huga wazanaaniiri iyo shakadaha iyo bahalaa dusha laga xidhanayo wayakuunu fii riqaabin qoroodana jarasun jaras baa ahaanaya fi lxamaami bahalkaa sanqadhaya ayaa loogeli xamaamku markay galaan dee maryaa layska dhigo walaa yarkabuuna farasan faras fuuli maayaan bal biqaalan ayay fuuli aw ximaaran cardan balad bay weliba u fuuli walaa yubda'uuna nimaha gaalada bisalaamin lagu bilaabi maayo wayulja'uuna waxaana loo dhibgelin ilaa adyaqi ariiqi waddada halkiisa cidhiiriga ah walaa yacluuna kala sarrayn maayaan cala almuslimiina fi lbinaa'i dhiska walaa yusaawuunahum lama sinmi maayaan fain taballakuu daaran caaliya daar caaliya oo sare hadday milkiyaanna lam tuudam lama duminayo wayumnacuuna waa loo diidi min idhaari khamri khamri muujintii khinsiirin khinsiir muujintii wa naaquusin iyo bahalkoodii ay tuman jireen wa jahri tawraati jawraad koruqaadkeeda iyo walinjiil iyo wa janaaisihim janaasooyinkoodi iyo waacyaadihim wa min ixdaadi kaniisatin iyo kiniisad dhisidheed fain sulixuu haddii lagula heshiiyo fii buldaanihim cala aljizyati inay bixiyaan lam yumnacuu min dalika loo diidi maayo wa yumnacuuna waa loo diidayaa min almuqaami ku nagaansho bilxijaazi lagu nagaado wa hiya maka waalmadiina walyamaama wa quraahaa weeye agtara wax ka badan min alaaata ayaamin idaa adina lahum ulimaamu markuu weliba imaamku u fasaxo fi dukhuuli gelitaanka lixaajatin loo galo walaa yumakkanu mushrikun mid ilaahay u shariig yeelayaan loo suurtogelin maayo min alxarami bixaalin iyada xaalanaba walaa yadkhuluuna masidan geli maayaan ilaa biidnin idan mooyaane waxau sheekhu leeyahay nimanka gaalada waxaa loo diidayaa inay khamriga muujistaan oy khamriga markaa gaaladaa jizyada aynu ka qaadana nagu dhex noole inay khamriga muujistaan oy la soo baxaan khinsiirka iyo doofaarka cunidiisa inay la soo baxaan naaquusku waxa weeye baalkan dawankan ay tumaan ee ay markay salaadoodii waxaa gaadho jaraskan ay tumaan kaa tumidiisa inay muujistaan oy markaa dadka kaga dhowdhowsiyaanna waa loo diiday inay towraad iyo injiil waxa ay ku sheegayaan ay haystaanna inay la jahraan iyadana waa loo diidi janaasooyinkooda iyo aasaskooda iyo xabaalahooda waa loo diidiyo ciidahooda inay muujistaan waxaa kaloo loo diidayaa mar hadduu dhulku yahay dhul islaama kiniisad inay markaa ixdaad ku sameeyaan ay soo dirisiyaan ay dhistaan eeg mid hore oo jirtay hagaajsanteeda ayada waxba dhibi kuma jirto laakiin mid cusub hadda inay bineeyaan ay asteeyaan looma ogolaa laakiin haddii lagu sulux tabo fii buldaanihim beledadoodii iyo dhulkoodii ay deganaayeen ayaa dee islaamkii markaa qabsaday haymanadii iyo taladii islaamkaa yeeshay inay dhulkoodaa deganaadaan ayaa lagula suruxtaday jisyadana ay bixiyaan markaa lam yumnacuu min daalika waxyaalaha markaas aan sheegnay loo diidi maayo ee sida markaas kiniisaddaas iyo waxyaalihii lamidka ahaa loo diidi maayo waxaa kaloo loo diidayaa mandiqada xijaas la yidhaahdo inay ku nagaadaan saddex maalmood wax ka badan marka weliba imaamku u ogolaado gelitaanka horta ayadoon idanlaan ma geli karaan haddii ay soo galaan oo imaamka muslimiintu u fasaxu u ogolaadana inay saddex cisho wax ka badan ku nagaadaan loo ogolaan maayo waxaana weeye maka iyo madiina iyo yamaamo iyo wixii tuulooyinkeeda ee la xidhiidha ayaa mandiqatulxijaaz la yidhaahdaa intaas ayaa loo diidayaa waxaana markaas ay u deliishadeen xadiidka imaamu muslim iyo ay warinayaan jaabir ibnu cabdillaahi wuxuu leeyahay akhbaranii cumar bn khadaab annahu samica rasuul lah yaquulu la akhrijana alyahuuda waannasaara min jasiirati alcarab xata laa daxa ilaa muslima waan ka saari doonaa yahuudiya nasaare jasiirat alcarab ilaa muslimo iyo wax kale aanan kaga tegin halka u jeedana markaa xijaaz ayay ahayd lana suurto gelin maayo mushrik inuu markaa xaramka soo gala bixaalin ayada wa xataa masaax ama hadday tahay mushrik ayada loo ogolaan maayo mandaqada xaramkuna dee waa wax xadidan oo la yaqaano gees kasta oo aada uga baxda iminka maka xad buu leeyahay markaad soo gelaysana boodhar waaweyn baad arkaysaa waddooyinka ku qorantay bidaayatalxaram marka aad ka sii baxaysana dhinaca waxaa kaga qoran nihaayatulxaram halkuu ku dhammaanayabaa gees kasta culimmadii muslimiintii hore waana wax yacni dee sharciga ku sugan oo kutubtu ay wada tilmaantay gees walba inta ay kilomitir ay u tahay ayaa la wada xadeeyo waa la wada yaqaanaa markaa xuduudda xaramka gaal isagu xaaranba kusoo geli maayo saas daraaddeed baa iminka waxaad arkaysaa markaad jiddo iyo dhinacyada kale ka timaadeed soo gelayso ayaa marka xaramka waddadu ay ku soo dhowaato ayay wadda weecanaysaa deetana boor weyn baa ku qoran likayri lmuslimiin tooskaa waxa u soconaya wixii muslim unba xaramka dhex gelaya wixii laakiin aan muslim ahayn waddadaasay marayaano weyga laga wareejinaya markaa hadday markaa toos u socdaan ay doonayaan magaalo kale inay sii tagaan inta xaramka waa laga wareejinaya waddo ka wareegaysa xaramka ayaa la marinaya siday safarkooda kusii wadanaya laakiin xaramka sii dhex mari maayaan waana sida markaas ay qabaan madhabka imaamu axmed iyo maalik iyo imaamu shaafici waa sida ay qabaan abu xaniife ayaa markaa isagu wuxuu baneeyaa mucaahidka gaalka markaa dee cahdiga iyo ballanku markaas inaga dhexeeyo inuu xaramka soo galo isagu u banneeya inta qof musaafirihi uu ku dhex nagaadana inuu ku dhex nagaadaa u baneeya laakiin inuu mustawtin ka noqdo oo waddan markaa ka dhigto ayuun baan loo ogolay misagu leeyihi kollay malaha hadday imika qolyaaba ka shaqshaqeeyo dee shaqooyin waxba yimaadaano malaha madhabkaasi ayaaba loo qabsadaa waa iminka tareen la sameeyey oo iminka mashaacirta isku xidhayoo kale yani waxba tia in jayna samaynayo walaa yadkhuluuna masjidan ila biimaam ilaa biidni masaajidna soo geli maayaan masjid masaajidda muslimiinta ka mida idan la-aan ma soo gelayaan oo gaal idan ayugu masjid ku soo geli karaa wa yumnacuuna waa loo diidi min idhaari khamrin khamri inay muujistaan waa loo diidayaa nimanka gaalada ah waxaa loo diidayaa inay khamri muujistaan wakhinziirin iyo doofaarka cunisa wanaaquusin iyo wajahrin jahrid iyo koruqaadid ay bitawraati towraaddooda wajahri tawraati walinjiil towraad iyo injiil wajanaa-isihim iyo wacyaadihim ciidahooda inay markaa muujistaan kor inay u qaadaan o muujistaan waa loo diidi way min ixdaadi kaniisatin kiniisadaan hore u jirin ayadana waa loo diidi fain sulixuu fii buldaanihim cala aljizya haddii jizya un in laga qaado dhulkana ayagoo u sugnaado lagula heshiiyana lam yumnacuu min daalika kaasoo dhan loo diidi maayo oo waxaa la yaariya hadday markaa dee khamri iyo khansiir iyo waxay ku samaynayaanba ayaga ayaala ila dhulkii bay leeyihin oo loo daayeen wa yumnacuuna waa loo diidayaa min almuqaami ku nagaasho bilxijaaz wahiya maka wاlmadiina wاlyamaama waquraha agara waxaa ka badan min alaaثata ayaamin idaa adina lahum اlimaamu imaamka muslimiintu hadduu ogolaado fi dukuuli اxaja dan inula soo galo inuu dan usoo galo walaa yumakanu mushrikun min alxarami bixaalin xaalanaba isana loo ogolan maayo ilaahay baa yidhi ya ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun waa nijaase falaa yaqrabu almasjid alxarama bacda caamihim hada masjid xaraamka iyo xaramka ayay usoo dhowaanin walaa yadkhuluuna masjidan geli maayaan ilaa biidnin idan mooyaane wa cala alimaami imaamka korkiisa waxaa adii xifdu man mid inuu ilaaliyo kaana minhum ka ahaadee fii daarina ku sugan inuu ilaaliyo kamaa yaxfadu muslimiina siduu ilaalinayo wasinqaadi man iyo mid soo furashadii usira la qafaashay ee minhum ayaa ka mid a fain imtanacuu hadday diidaan min iltizaami axkaami almilla wa adaa'i aljizyati intaqada cahdum waa buriyey mutlaqan iyadoo la kala qaadin wain zanaa axadu minhum mid ka midi bimuslimatin hadduu ka sinayso aw asaabahaa binikaaxin ama uu guurba yacni wax lagu sheegayo ugu tago aw aawaa caynan lilkufaari ama uu markaa jaajuus inoo soo xareeyo aw fatana musliman can diinihi uu ka fitneeyo aw qatala ama uu dilo aw dakara allaha aw rasuulahu ama alla iyo rasuulkiisa uu ku xuso aw diinahu bima laa yajuusu waxaan bannaanayn fain sharada calayhim hadduu imaamku u shardiyey alintiqaada bidalika cahdigooda arrinkaa inuu ku buro intaqada waa ku buraya wa ilaa haddii kaloonu shardiinna falaa kuma burayo waman intaqada cahduu ku ballankiisu burana takhayala alimaamu fiihi wuxuu u door qaadan bayna alkhisaali alarbaci afartii arrimood ee fil asiiri qofka lasoo qafaashay loo door qaadanayay sheekhu waxau leeyahay qofkaa gaalka ahi mar hadduu ina dhex degan yahay mar hadduu jizyadii bixinayo imaamka muslimiinta xil baa ka saaran inuu ilaaliyo intuu daarteenna ku sugan yahay sida muslimiinta loo ilaalinaya ayaa isagana loo ilaalinayaa mid ka mida haddii la qafaasho oo cadow qafaasho waa sidii looga soo furi lahaa ayaa markaa falowgeed la qabanaya maxaa yeelay ilaahay dagaalkooda dee qaayada iyo yoolkeeda lala dirirayo wuxuu ka yeelay imaa inaysaba imaa jisiya inay bixiyaan islaamkuna nafda iyo maalkaba dee wuu ilaaliyaa cidda soo gashay qofkaa jizyada markaa bixiyeyna isaguna dee waa la mid oo ilaalintaasuu yeelanaya xadiid abu daawuud uu warinaya oo sanadkiisu saxiix yahay safwaan ibnu sulaym laga warinaya can cidda min abnaa'i rasu min abnaa'i asxaabi rasuulillahi can aabaa'ihim dinyatan can rasuuli illah koox carruurtii asxaabta rasuulka ka mid ah ayaa aabbayaashood ka wariyey waxaana la yidhaha weligeedba jahaalatu saxaabi iyadoo xooga dhintay mar haddii qofkaasi la ogyahay inuu saxaabi yahay isaga garasharaantiisu waayo asxaabtoo dhamme mid yariyo mid weyn waa caadiliin marka haddii lagu magacaabiyo haddaan lagu magacaabin waa isugu mid laakiin haddii lagudhaa mid taabiciinta ka mid ah ama mid dadka aala ka mid ah haddii xadiidka iyalana ugu wariya la yidhaahdo majhuul baa xadiidkaa ku jiro xadiidkaasi waxba kama jiraan weeye markaa koox abnaadii asxaabtii rasuulka ah ayaa waxay ka wariyeen aabbayaashood ayay ka wariyeen markaa dee mubaashiriinta nasabkooda ku dhegsaneen mubaashiriinta waa hee dhalay ayay ka wariyeen rasuulka ayuuna kasii wariyey wuxuu hi alaa man daraba mucaahidan aw intaqasahu qof gaal mucaahida oo caadiya balin inaga dhaxayso dulmiya ama xaqiisa ka nuqsaamiyo aw kallafo fowqa daaqatii ama wax karaankiisa ka sarreeya ku kelifa aw akhada minhu shayan bikayri tibi nafs ama shay ka qaata iyadoo naftiisu raalli ka ahayn fa ana xajiijuhu yowma alqiyaama maalinta qiyaabaha nebi maxamed ayaa la doodayo qabsanaya sidaasoo markaa dadka gaalada ah ee ku dhex dhaqanna islaamku markaasuu ilaalinaya dadka muslimkaana dee maxaad u malayn siduu markaa u racaayanaya dantooda iyo hawlahooda u ilaalinayo haddaba wuxuu leeyahay sheekhu fain imtanacuu min iltisaami axkaami almilla haddii ay iska diidaan axkaamtii diinta inay islaasimiyaan jisyada bixinteedii hadday diidaan intaqada cahdu mutlaqan cahdigoodii waa burayaa waayo waxa keliya ee heshiiska lagula gelayayba wuxuu ahaa in lagu sugo dhulkaa muslimiinta aqrartukum bidaari lislaami ayaa imaamku odhanaya daarta islaamkaan idinku sugay calaa an tanqaaduu liaxkaami lislaami wa tucdu ljizya in axkaamta islaamka lagu hoggaansantaan jizyana bixisaan labadii lagula heshiiyey ee lagu dejiyey hadday diidaan ay axkaamtii diinta diidaan jizyadii bixinteedana hadday diidaan intaqadacadu mutlaqan cahdigoodii waa burayaa mutlaqan maxaa looga jeedaa mudlaqa waxaa la dhaha ama saabiq baa fasiray ama laaxiq baa fasiray ama hadal horreeyey iyo tafaasiil horraysay baa la duuduubaya ama mid soo socota hadda waa mid soo socota waxaa iloomi doona fain sharada calayhim oo ilaa inuu u shardiyey inaanu u shardiin imika waa mudlaqan ama ha loo shardiya inuu ku burayo cahdigoodu ama yaan loo shardiin asalkii caqdiga arringa ugu taagnaayo waa buray hadduu mid ka midii gabadh islaama ka sinayso ama asaabaa binikaaxin wuxuu nikaax ku sheegayo dee markaasuu ugu tagay l nikaaxa lafdiisu waa zinoo meher u qaban maayo gabadha islaamka nin gaali ma guursan karo ow awaacayna lilkufaar ama yacni jaajuus ayuu markaa inoo soo xerogeliyeyoo markaa soo duba ayuu markaa keenay uu inoo soo qariyey hadduu macluumaadka iyo markaa siraha muslimiinta gaarsiiyo cadowgana waa la mid ama qof muslima buu diintiisii ka fidneeyey ama qof muslima buu dilay ama aliya rasuulkiisiiyo diintu waxaanay bannaanayn ku sheegay arrimaha haddii marka horeba shardi looga dhigay haddaa waxaa gashaan cahdiga iyo ballankiinu waa burayaa haddii shardi looga dhigay inta qada cahdigoodii waa burayaa wa ilaa haddii kale oo aan shardi looga dhigin inuu cahdigoodii ku buro falaa ku buri maayo caqdigoodii ee sidii ayuu u jirayaa yacni waxaa loo dhanun waxaa joojiya haddaba waxaynu nidhi cahdigoodii waa burayaa hadday jizyada diidaan iyo hadday axkaamulmilla diidaan iyo haddii arrimaan loo shardiyeeyey hadday la yimaadaan cahdigoodii in burayo haddaba qofka cahdigiisu buray gaalka arrimahaa sameeyey cahdigii iyo ballankii aynu gallay buray maxaa la samaynayaa wuxuu u door qaadanayaa imaamku afartii arrimood bayna alkhisaari alarbaci asiirka iyo kii lasoo qafaashay loo door qaadanayey ayuu u door qaadanayaa oo maxay ahayd dib ugu noqo waman usira minhum sabiyun ow baaliqun takhayara alimaamu bilmaslaxati bayna alqatli walistirqaaqi walmanni walfidaa'i bimaalin ow biasiirin muslimin in la dilo inuu addoon ka dhigo inuu iska sii daayo inuu ama xoolo ku furto ama qof muslimahoo la qafaashay leannahu xukunkii markaa muxaarimiinta ayuu yeeshay wacala alimaami imaamka waxaa korgiisa xifdu man mid inuu ilaaliyo kaana ahaaday minhum ayaa ka mid ee fii daarina ku sugan weliba dee daarteenna intuu ku sugan yahay baa la ilaalinayaa kamaa yaxfadu muslimiina siduu muslimiinta u ilaalinayo wasinqaadu man mid inuu markaa soo furto usira minhum la qafaashay ee ka midana inuu soo furto ayaa markaa korkiisa ahaaday fain imtanacuuha hadday iska diidaan min iltisaami axkaami almilla wa adaa'i ljizyati axkaamta diinta inay islaazimiyaan isa saaraan waadaa'i iljizyati inta qadcahdu mudlaqa waa buraya isagoo la kala qaadin wain zanaa axadun minhum bimusiibatin hadduu ka zinayso ow asaabaa binikaaxin hadduu ku asiibo ow aawaa cayna lilkufaar ama uu jaajuus gaalada inoo soo xerogeliyo ow fatana musliman can diinihi uu ka fitneeyo ow qatalahu ama uu dilo ow dakaralaha ow rasuulahu ow diina uu ku xuso bimaa laa yajuus waxaan bannaanayn fain sharada waa adeegaya hadduu imaamku calayhim u shardiyey alintiqaada bidalika cahdigoodi inuu ku burayo intiqaada waa buraya wailaa haddii kale falaama burayo waman intaqada cadu kuburo takhayara alimaamu fiihi wuxuu u door qaadan bayna alkhisaali alarbaci khisaalkii iyo xaaladii afartaha ee fi lasiiri asiirka ku sugnaa kitaabuulxuduudi xuduuddii ayaa uu halkana inooga hadlayaa culimada qaarkood xuduudda way horaysiiyaanoo waxabay ku xigsiiyaan qasaamada iyo markaa halaa qisaasta iyo diyada iyo laga baxa qasaamada ayay ku xigsiiyaan sheekhuna markaa isaguna waa dibdhigay oo jihaadkii iyo arrimaha markaa la xidhiidhsanaa ayuu weliba ka sii dambaysiiyey taasoo markaa uu tusinayo dee xuduuddu markaas inaanay gaa muslimin ooline inay markaa dadkao dhan u wada taallo ayaynu ka fahmaynaa markaa xuduud waa jamcu xad xadna luq ahaan manci baa la yidhaahdaa iyo waxa laba shay kala teedee inay isdhex galaan isku darsamaan diida iminka xad waxaa la odhanayaa meesha laba dal u dhaxaysa ee aanan laysaga gudbayninba xad la yidhaahdaa sharci ahaanna waxaa la yidhaha cuquubatun muqadaratun wajabad xaqan lilahi tacala ow liaadamiyin waa cuquubo qadaran oo waajibtay oo xaq ilaahay u sugnaaday ama aadami xuduud waxaa loogu magacaabay ilaahay baa xadeeyey oo jaangooyey oo cid kordhin karta iyo cid nuqsaamin kartaa ma jirto waxaa kaloo loogu magacaabay dee macsiyada ayay dadka ka joojisaa inay ku dhacaan bay markaa u diiddaa markaa xad bay noqotay markaa dadkiiyo macaasidii kala joojinaya macsiyada lafdeedana xadka waa lagu magacaabaa ka ugu horeeya oo markaa xadu zinaaya ayuu markaa sheekhu inoogu horreyso baabu xadi zinaa buu ihi idaa zanaa hadduu qofkii zinaysto hadduu zinaysto aw laata ama uu dabada ka maro albaaliqu kii qaangaadhkaha alcaaqilu ee caqliga lahaa almukhtaaru ee doortay musliman kaana ahaya ow dimiyan ahaya ow murtadan ahaya xoran kaana ahaya ow cabdan ahaya wajiba calayhi alxaddu xad ayaa ku waajibaya fain kaana muxsanan hadduu yahay rujima xataa yamuuta ilaa inta uu ka dhimanayo dhagax baa loola dhici waalmuxsanu aman watia waa ka fi lquburi xubinkaa taranka uga tegey fii nikaaxin saxiixin guur saxiixa walxaal huwa xorun baaliqun caaqilun uu yahay sheekhu wuxuu inoogu horreysiiyey xadkii zinada zinadana dee waa kulankaa ay kulmayaan ee xubnahooda taranku isku qarsoomayaan lab iyo dhadig yacnii kala xaaraan ah oo licaynihi markaas iyadoon wax shubaha ayna jirin licaynihi ay markaa kulankooda u xaaraantinimoobay licaynihi waxay u saarayaan masalan dee hadduu markaa xaaskiisii oo caadana u tago waa xaaraan laakiin licaynihi xaaraanuma ahee dee wuxuu shaygan caaridkan iyo xaydka yimi darteed ayuu xaaraantinimo zinadu afxashilkabaa'ir baa lagu tilmaamay dembiyada waaweyn waa ugu foosha xun waayo sharafdii iyo nasabkii ayay labada waxyeelaynaysaa laba maqsadoo maqaasidii diintaba loo keenay ilaalinteeda ayay waxyeelaynaysaa oo nasabkiibay isdhex gelinaysaa acraaddi iyo sharafdii meel bay kaga dhacaysaa walaa taqrabu zina baa ilahay yidhi innahu kaana faaxishatan wasa'a sabiila zinada ha u dhowaanina waa shay xun jid ahaana wuu xumaadeen xadiidka imaamu lbukhaari muslim ay warinayaan laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min qofka zinaysanayaa ma sinayso isagoo mu'min oo ilahay rumeeyey waxaa kale oo rasuulku ka yeelay duhuurkiisa iyo muuqashadiisa calaamo ka mid calaamaadka saacadda qiyaame imaamu lbukhaari wuxuu warinayaa anas ibn malik inna min ashraadi saaca waxaa ka mid an yurfac alcilmu in la kor yeelo wayahbut aljahlu jahligu sugmuu faafo wayushrab alkhamr khamradana la cabo wayadharu zina zinada waxaa la yidhaahdaana soo shaacdo oo ay soo bambaxdo innagana hadda waxay ku sugan tahay soo shaacbixiddaa waa taa dee la sheegayo xabaglayaashii iyo xabagladihii inay markaa gidaarada isku fulfulayaan ay ku dhalayaan maanta inay badatayna waxaa u daliilaa xaqiiqatan maalin haddaan lay weydin maalin labaadda saan horeba idinku sheegay ama qof soconaya i yimaado ama telefoon baa laygu weydiiya inan uuraysatay ma lamaherin karaa yaani maalin haddaan lay weydin maalin labaadda waa lay weydiiya ama qof soconaya i yimaada inan yacni garcatay ma lamaherinayaa yani waxaad arkaysaa markaa zinadii iyo xumaantiisay u faaftay ayaad arkaysaa ilaahay naga salaamad yeelo waxyaalaha markaas runtii dee layskaga ilaaliyana waxaa ka mid a in dee asbaabtii iyo wixii kicinayey meesha laga saaro oo ay ka mid tahay markaa dee isqaawinta markaa dumarku ay isqaawinayaan iyo isdhexgelinta markaa ragga iyo dumarku ay isdhexgelayaan iyo dee waxa liyaaliyo waxaana maanta wax alliyaaliyo waxay gaala lacag bixinayaan siday isu dhexgelin lahaayeen inamadaa iyo hablahaasay isugu sii dayn lahaayeen ayaa wax alliyaaliyo waxaa mucaawinaad leeya gaala iyo hay-adaha bixinaysa intaasumay u socdaan waynaga aragnayo wax alliyaaliyo waxay abaarayna qabsatay wan shilin nagamay tarin biriijka hargeysa maray kala goday shilini nagamay tarin laakiin maxay ku bixiyeen berdhood ba waxay shan boqol iyo konton milyan oo dollar baa lagu caawiy waxay ku bixiyaan siminaar yar oo inamiyo hablaba isugu geeyaan oo yidhahdaan dabeetana halkaa wada dooda oo qadadana kayu u wada gala intaasay wax ku bixiyaan marka yacni takhriibinteenna iyo baabiinteenna iyo zine iyo xumaan ayuunbay ku wadaan marka waxyaalaha weeye waxaa kicinaya waxyaalaha markaa laga hortaga waxaa kaloo ka mida dee guurka markaa in la fudaydiyo oo la dhiirigeliyo oo la badiyo qul lilmuminiina yaquduu min absaari waxfaduu furajahum ilaahay baa yidhi aragadiina lalaaba xubnihiina tarankana ilaaliya dhallinyaradana ku booriyey markaa man istataaca minkum ulaata falyatazawaj in markaa la guurso oo caruurtii la isu guuriyo kaasaa markaa araggina labayo xubnihii tarankana ilaalinayeen haddaba wuxuu leeyahay sheekhu hadduu sinaysto ama liwaad iyo wixii qowmuluudkii uu sameeyey iyo dabaka marid qof qaangaadha oo caqli leh oo mukhtaarahoo doortay oo la qasbin ama muslim ha ahaado ama dimi iyo gaalkaa markaa jizyada aynu ka qaadayna inu axkaamta islaamka ayaa lagugu xukumayaa jizyadaa iska bixinana dhex degan ha ahaado ama murtad mid ridoobay ha ahaado mid xora ha ahaado mid addoona ha ahaado hadduu zina ama dabaka mari sameeyo wajib calayhi lxaddu xad ayaa ku waajibaya zinada ayada garanaya oo way inoo iman doontaa laakiin kaa isaga ficilkaa xune qomluudka sameeyey horta ka faacilka ay waxaa sameeyey cuqubadiisu waa cuqubatu zina oo isaga haddii uu guur hore soo marayna dhagaxbaa lagu dili waa la jaadi oo boqorkii jadal baa lagu dhufan sanadkiina waa la musaafirin haddii uu dhallinyaro yahayna ka isaga lagu sameeyey isaga xadka qof dhallinyaro ahoo sinaystay xadkiisa oo kalea lagu samaynaya isagu dhagax ku dilid ma yeelanaya xataa guurba horebaha soo mara ee qofkaasi isagu dabada laga maray isagu ma yeelanayo xadkii rajuga ma yeelanayo xadkii boqolka ah iyo sanad musaafiriinteedii ayuunbuu yeelanaya leannu zaaniga muxsankaa waxay leeyihiin waa kaa dee ama wuxuugu tegey ama loogu tegey marka hore guur dee sharciga oo xalaalahoo bannaan markaa muxsan isagu marnaba ma noqonayo markaa xadkii baa ku waajibaya haddaba wuxuu leeyahay hadduu muxsan yahay ou guur hore soo maray kaasinadaa ama liwaadka iyo dabakabaridaa sameeyey rujiba xataa yamuut ilaa inta uu ka dhimanayo dhagax baa lala dhici riwaayaad badan ee xadiis badan baanay ku sugnaatay xadiidka bukhaari iyo muslim nin baa nebiga u yimi isagoo masaajidka u seegan waa dhawaaqay wuxuuhi ya rasuul allah waan sinaystay nebigu waa ka jeestay afar jeer buu ku celiyey markuu afar jeer naftiisii ku furay buu yidhi abika junuun war miyaad waarantay qaala laa miyaad guur hore soo martay qaala nacam idhabuu bihi farjumuuh nebigu markaa wuxuu yidhi war orda oo kaxeeya oo rajmiya jaabir wuxuu leeyahy waxaan ka mid ahaa kuwii rajmiyey waanu rajminay markaa dabeetana markii ay dhagaxaantii afgeedii dee wada cawareen ay ku wada dhaceen ayuu cararay markaa dabeetana meel markaa dhagaxaan madow lahoo madiine markaa ka tirsan laba shiiloodoo madow bay madiine ku dhex taalla halkaasaanu markaa ku gaadhnay oo aanu markaa ku rajminay oo aanu ku dilay bay dhahen walaa waa qiso sugan weliba nebigu kulama degdegin isagaa qofkan iskeenay horta say markhaati ugu sugnaataaba u adagtay isagaa qofkan iskeenay iskeenidii haddana nebigu kulama degdegina in badan buu inuu celiyo u waabiyo ama shubha u sameeyo isku day markaa dadka lama daba ordaynin xadiidka bukhaariiyo muslim ayaanay warinayaan abu hurayre zayd ibnu khaalid aljuhani iyo abu hurayre laga warinaya waxay dhaheen nin baa u yimi nebiga wuxuu ihi rasuul ilaahay baan kugu dhaarinayaaye nagu kala xukun ilaahay kitaabkiisa nagu kala xukun waxay istaageen deeta khasmigiisii kii ays haysteen waana ka faqiihsanaa wuxuu yidhi run buu sheegay kitaabka ilaahay nagu kala dhe xukun ina fasax yaa rasuulallaahi buu idhi inaan hadlo dabeedna wuxuu ihi quldheh ina ibniina ibnii kaana casiifan fii ahli haada fazanaa biimra'atihi wuxuu yidhi inankayga wuxuu ahaa mid u shaqeeya oo ajiir u ah ninkan ehelkiisa fazana biimra'atihi gabadhiisii buu ka sinays xaaskiisii marka lafdiga halka yaalla bukhaari baa le laakiin riwaayaadka kale ayaa ziyaado dheeraadoo halka ku jirta leh wa in ukhbirtu ana calaa ibni arajmu dabeedna dadkii waxay ii warrameen ahlucilmiga ahaa in inankayga lagu leeyahay dhagax ku dilid markiisaa laygu yidhi baan dabeedna waxaan ka furtay waxaan ku furtay boqol neef oo ariga khaadim baan bixiyo waxaan warnakaysiidaa dhagaxa iga diline nin ahlo rijaal ahlu cilmigaa baan weydiiyey waxay ii warrameen oo yidhaahdeen inankaaga boqol jeedal baa lagu leeyahay sanadda musaafir mar haddaan guur hore soo marin ninkan gabadhiisana waxaa lagu leeyahay dhagax in lagu dilo nebigu markaa wuxu uhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay kitaabka ilaahay baan idinku kala xukmin doonaa almiatu walkhaadimu raddun calayk horta boqolkii neefe ari ahaa iyo shaqaaliba adiga iskadoo laguu celinaya aad ilmahaaga kaga furatay inankaaga dhagax ku dilidda ilaa xaqdaraa lagaaga qaataye calaa iblika jaldu mia wa taqriibi caam boqol jeedal inankaaga in lagu dhufto sanadna la musaafiriyo wayaa unays buuhi uqdu cala imra'ati haada ninkaa gabadhiisana orod unaysoo u tagoo fasalha weydii inay zinada iyo xumaantaa ku dhacday hadday qirato rajmi buuhi gabadhii buu u tagay ugu weydiiye waa qiratay dhagaxiisii baa lagu dilay yacnii sidaas ayaa markaas nebigu ayadana u rajmiyey yacnii aayad qur'aan ahoo markaa xuunkeeda tilaawadan xuunkeeda laakiin uu joogaana waa jirtay markaa cumar bin khadaab laha waan akhrinay oo waan weelaynay oo waa fahamnay waxaanan ka yaabaya hadduu dadka wakhtigu ku dheeraado inay yidhaahdaan rajmiguba kitaabka ilaahay kuma jiro haddaba muxsankaa muxsanka ah ee la dilaya dhagaxa lagu dilayaa waa kee waa man wati'a fi lqowli fii nikaaxi saxiix waa ninkaa guur saxiixa wati iyo mucaamalo ku sameeyey hore waa inuu u guursaday guurkaasina saxiix yahay isla markaa xaaskaana u tegay ee is arkeen oo masalan guurkaasina weligii iyo markhaatiyadii iyo wixii oo dhammi ay u dhammaystiran yihiin kaasaa la odhanayaa isagoo weliba xor ah oo baaliqa oo caaqila intaa sameeyey ayaa la odhanayaa waa muxsan oo guur hore ayuu soo maray kadaalika ruuxa dumarana waa inay hore u guursatay oo weliba guur saxiixay guursato ninkeeduna sidaa markaas ugu galmooday in markaa guurkoodaasi muddo sii jiray isaga basharnimo ahaa habeen bay intay sarkeen ha kala tagaan idaa zanaa hadduu zinayso awlaata ama dabadow ka mara albaaliqu kaqaangaarhka alcaaqilu ee caqligan almukhtaaru ee doorta musliman kaana ow dimiyan ow murtadan midkuu doono ha ahaadee xoran kaana ow cabdan midkuu doono ha ahaado wajaba caleyhi xaddu ayaa ku ajibaya fain kaana muxsanan hadduu yahay rujiman waa dhagax baa lagu dilay xataa yamuuta intuu ka dhimanayo walmuxsanuna man watia waa ka u tegey fi lqubuli xubinkaa taranka uga tegey xaaskiisa fii nikaaxin saxiixin guur saxiixa walxaal huwa xorun baaliqun caaqilun uu yahay walow watiya zawjatahu fi duburi hadduu xaaskiisa xagga dambe ka maro falaysa bimuxsanin ma aha qof markaa muxsanahoo la odhanayo guur horuu soo maray aw waiya jaariyatahu fi lquula ama addoontiisa ayuu xubinka taranka uga galmooday aw waiya fii nikaaxin faasidin ama guur faasida buu ugu tegey aw waiya zawjatahu ama xaaskiisuu tegey wahuwa cabdun isagoo addoon uma cataqa markaasuu xorobay kadib uu zinada ku dhacay aw wahuwa sabiyun isagoo qaangaadha ayuu markaa de xaaskiisii u tegey uma balaqa waa qaangaadhay aw wahuwa majnuunun isagoo majnuuna ayuu xaaskiisii u tegey uma afaaqa wamis wasanaa mid walibana intaa kadib ayuu sinaystay falaysa bimuxsanin kaasi muxsan maaha wahayrulmuxsanina in kaana xoran hadduu yahay julida miata jalda boqol jeedal ayaa la jeeli waquriba sanatan ilaa musaafati alqasri ayaa loo musaafirin wain kaana cabdan hadduu yahay julida khamsiina jalda waquriba nisfu sanana waa la musaafirinayaa waxau sheekhu leeyahay hadduu masalan gabadh guursado markaa fi dubur buu ga tegey dabada ayuu ka maray markaasuu kadib sinaystay falaysa bimuxsanin qofkaasi markaa qof guur hore soo maray oo saxaho guur saxa markaa dee mucaamalo hagaagsan ku sameeyey lama odhanayo oo watiya jaariyatahu fi lqubla ama addoonuu lahaa ayuu markaas lexaas baa la doonaya addoon ayuu markaa xaggan hore ee qubulkaba dee uga tegey laakiin waxaanay ahayn nikaax baanay ahayn ila milkiga milkulyamiin buu imika ugu tegay guur baa la doonaya inuu ugu tago aw watiha fii nikaaxin faasidin ama nikaax faasid nikaax bilaa weli ama bilaa shuhuuda ayuu ugu tegey nikaax saxiixa baynu nidhi isagana marka hore aynu nidhi oo wadiya zawjatahu huwa cabdun uma cataqa isagoo addoon ayuu xaaskiisa u tegey kadib ayuu xoroobay dabeedna waa zinaysay markaa isagana xor baynu nidhi isagoo xora waa inuu xaaskiisa u tagaa oo wadiya wahuwa sabiyun uma balaqa ama isagoo sabiyu xaaskiisii u tegey kadib ayuu qaangaadhay wahuwa baaliqun baynu nidhi halkaana oo wadiya wahuwa majnuun isagoo majnuuna ayuu xaaskiisa u tegey uma afaaqa masuulisa wazanaa kadib ayuu markaa zinaystay falaysa bimuxsanin kaasi muxsan ma noqonayo oo kii markaa la odhanayay guur hore ayuu soo maray oo dhagaxa lagu dilo markaa isagu ma noqonayo waddiga xaalaad kaa dhacay ixsaan kuma xaqiiqoobaya lianna almuctamada wuquucu xaalat alkamaal iyadoo qofku kaamil yahay inuu wadigaasi iyo mucaamuladaasi dhacdaa baa la doonaya haddaba kaan muxsanka ahayni een isagu guurkaa saxdaa soo marini hadduu xor yahay boqol jeedal baa lagu dhufarayaa sanadna masaafatu qasri laba maalin socod ayaa loo musaafirinayaa hadduu addoon yahayna konton jeedal iyo sanad in la musaafiriyo ayaa isaga xajkiisu noqonaya waxaana markaa wiy weliba yacni sida uu hadba u arko xaakimku yacni wax sanadkaa ka yar in la musaafiriyana lama ogolaa masaafatu alqasri iyo wax ka sarreeya ayuu markaa u musaafirin ee wax ka yar ayada lama ogolo safar baan lagu tirinaynin ujeeddada laga leeyahayna waxa weeye hortu dhinac dee waxaa la doonayaa in ninkan markaa la cidleeyo ehelkiisa iyo waddankiisaba laga fogeeyo midda kale waxaa la doonayaa in la ilowsiiyo xumaantiiyo wixii meesha ku sameeyuu soo ilaawo dee dhinac kale lafdeeda yacni maslaxay uga noqon kartaay oo ninkii ummadda dhexdeeda lagu jeedlay hadduu meeshii inuu sii dhex joogo dee waxaa laga maalin hoosa la isugu fiiqayo inuu dee farta la isugu fiiqayo inuu kaba dhigaaba dhici karta marka meelaan laga garanaya in la geeyo hadday ruux dumara tahayna dee waa in maxramkeedii la raaciya keligeeda iyada la yska diri maayo haddii maxram loo helo ayuunbaa la diri waxaana aayadda qur-aankiisaay tilmaamaysay azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidi minhumaa mi'ata jalda boqol jeedal ku dhufta faafaya naxariisna iyo idiin qabanin fii diin illahi haddaa ilaah iyo maalinta walaakhirka rumaysantihiin weliba daa'ifa min almu'miniinna xaadir ha ahaadaan xadiidkii aynu hadda soo marin weliba dee guur hore soo marin weeye xadiidkii aynu hadheer soo marayna wa calaa imnika jaldu miatin wa taqriibi caam inankaaga wuxuu nebigu yihi boqol jeedal iyo sanadna musaafiriyaa lagu leeyahy xadiidka kale bukhaarigu zayd ibnu khaalid wuxuu leeyahy samictu nabiya ya'muru fii man zanaa walam yuxsin jalda miatin wa taqriiba caam wuxuu qofka sinaysay en guur hore soo marin in boqol jeedal lagu sanadna la musaafiriyo ibnu shihaabna wuxuu leeyahay wa akhbaranii curwat bnu zubayr ana cumar bn khadaab qarnaba uma lam tazal tilka sunna musaafiriintan cumar bn khadaabna waa sameeyey waxaa kaloo xadiidka imaam muslim cubaadata bnu saamid laga warinayo albikru bilbikri jaldu miati wanafyu sana waa in boqol jeedal iyo sanad eryideed ee musaafiriinteed haddii addoon yahayna waa konton iyoiyo lix bilood oo la musaafiriyey fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisu ma cala almuxsanaati min alcadaab hadday faaxishiyo xumaan la yimaadaan kala badho cadaabkii markaa iyo cuquubadii dadka xortaa korkooda ahaa ayaa loo kala badhayaa oo boqolkiina konton baa laga dhigi sanadkii la musaafirinayana lix bilood falow wadiya zawjatahu hadduu u tago fi dubuuri dabada falaysa bimuxsanin ma aha oo wadiya jaariyatahu fi lqubari ayuu markaa ugu tego guur baanay taana ahayn oo wadiya fii nikaaxin faasidin buu ugu tego nikaax saxiixaanay ahayn oo wadiya zawjatahu wuu tegey wahuwa cabdun isagoo adoona uma cataqa markaasuu xoroobay oo wahuwa sabiinu isagoo sabiya uma balaqa markaasuu qaangaadhay oo wahuwa majruunun isagoo waalan buu markaa xaaskiisii u tegey uma afaaqa waa mita wasanaa kadib ayuu sinaystay falaysa bimuxsanin qof markaa guur hore oo saxa soo maray maaha wahayrulmuxsanina in kaana xoran hadduu yahay julida mi'ata jalda boqol jeedal ayaa lagu dhufan waquriba sanatanna ilaa masaafati alqasri ayaa loo musaafirin wain kaana cabdan hadduu yahay julida khamsiina jalda boqol jeedal baa lagu dhufan waquriba nisfu sana sanad barhkiina waa la musaafirin waman waطi'a bahiimatan neef xoolaa ka u taga ow imra'atan maytan ka u taga ow xayatan mid nool ayuu fii maa duuna alfarji xubinkaa taranka meelaha aan ahayn buu markaa wax ka deey ow jaariyatan yemliku bacdaha ama addoonu bad leeyahay aw ukhtahu lmamluukati lahu ama addoon uu leeyahay oy walaayiin buu u tegey ow wadiya zawjatahu ama xaaskiisiiu firxayd iyadoo caadale u tegey aw dubur ama dawada uga tegey aw istamnaa biyadiha ama gacanta ayuu biyihii taranka iskaga keenay aw atat ilmar'atu lmar'a ama gabadh baa gabadh u tagtay laa xadda calayha wayucazar waxada laguma leh laakiin waa la ganaaxaya hooy ganaaxa lagu dhufan waxau leeyahay sheekhu haddii qofku uu neef xoolaa u tago waxay doontaba ha ahaato neefkaa xoolahaah ama ruux dumara oo dhimatay ayuu markaa wax ka day ama waa mid nool ayuu u tegay markaa fii maa duuna alfarji xubinkaa taranka meelaan ahayn buu markaa iyadana wax ka day ow jaariyata yemliku bacdaha ama addoonu barhkeed dee leeyahay ayuu u tegey aw ukhtahu lmamluukati lahu ama yacni inanay dee ama nasab ama ridaac ay ku walaala yihiin ama nasab ay ku walaala yihiin laakiin addoonahoo isagu uu mulkiyey ayuu markaas u tegey oo watiya zawjatahu fi lxayd ama xaaskiisii oo caadale buu tegey ama dabada ayuu ga tegey ama gacantiisa ayuu markaa biyii iskaga keenay ama dumar baa markaa iyagu isfulfulay oo isu tegey laa xadda calayhi wayucazar cidda markaa falkaa samaysa xad ma leh laakiin waa la tacsiiraya waa la ganaaxayaa wixii xakiimka muslimka u arko inuu markaa ka joojinayo hadday garaac tahay hadday musaafirin tahay hadday xidhi tahay hadday canaan tahay wixii isagu u arko ayuunbuu ku ganaaxayaa markaa qofka neef xoolaa u tagay isaga waa la tacsiiray xad laguma leh waa qowlka raajixa ee muctabadka madhabka ku ah leannahu waxaa la yidhi wixii ficilkiisa aan la jeclayn ee dabciga saxiixa ahina uu ka ordayo nafduna aanay u iilanaynin xad looma sameeyo waayo nafdii baa ka ordaysoon doonayninba xadka waxaa loo jideeyey in nafaha lagaga joojiyo waxay jeclaysanayaan imkasiradoo kale waa jeclaysan waxyaalaasoo kale laakiin tanoo kale lama jecla nafdii baa diidaysaba marka waxay nafdiisa alwaasicu abci kalwaasic asharci waataynu ku malaynay manduumadii sicdi weliba qawaacid badanoo la macnaana aynu soo qaadanay shayga waasica ah ee dabciga ah ee qofka iska hor istaagaya waasica sharcigaa buu la mid yahay waa qaacida fiqiya waxaana markaa kale ay u deliishadeen xadiid abu daawuud iyo tirmidiya ay warinayaan oo sanadkiisuna xasan ibnu cabaas baa laga warinaya laysa cala aladii yaati lbayna xad xad laguma le buuli qofka markaa ruuxoo dhimatay u tegayna waa saasoo kale dabciga saliimkaahi waa diidaya mamluukada markaas maxramka iyo taa u barhkeed leeyahayna dee shubhatulmilki ayaa meesha ku jirta gabadhiisa hadduu markaa dumarka uga tagana shubhatu xilli istimtaac baa ku jira markaa xadkana shubha ayuu ku dhacaa xaaskiisa hadduu xayd ugu tago dee markaa galmadan sideeda looma diidanan laakiin caarid kaloo xayd kalena loogu diidayn shayga markaa istimnaaya gacan iska keenkaana dee xad iyo kafaara toona kuma soo aroorin dumarkaa markaa isu tegtegidhoodana sixaaq baa la yidhaahdaa isagana xad iyo kafaaro toona male laakiin waa lagu edbinayaa wy xadiid markaa bayhaqiya ay warinayaanoo sanadkiisu daciifun jiddan lagu tilmaamay idaa ata rajulu rajula fahumaa zaaniyaani hadday laba nin isu tagaan waa zaaniyaan waidaa atat ilmar'atu lmar'a fahumaa zaaniyataan zinadii markay xaqiiqi ahaydna noqon maayaane waa markaas dee waxoogayaha ganaaxaas ayuunba yeelanayaan tacsiirtana waxaa la dhaha adna alxuduud waa inaan la gaadhsiin hadduu xor yahay waa inaan markaa afartankii aan la gaadhsiinin haddii kale wuxuu noqonayaa muctadiinta ayuu ka mid noqonaya qofkaas waman wadiya bahiimatan neef xoolaa ka u taga ow imra'atan meytatan ama ruux dumar oo dhimatay ow imra'at ow xayatan mid nool buu fii maa duuna alfarji xubinkaa taranka waxaan ahayn uga tegay ow jaariyatan yamliku bacdaha ama addoonu barhkeed leeyahay ow ukhtahu lmamluukati lahu ama walaashii oo addoon ahaan u leeyahay iyuu u tegey oo wadiya zawjatahu fi lxayd ayadoo caadala u tegey aw duburi ama dabadu uga tegey oo istamnaa biyaddi ama gacanta ayuu iskaga keenay biyihii taranka waatat ilmar'atu lmar'a ama gabadh baa gabadh u tagtay laa xadda calayhi xad laguma leh qofka wayucazar waa si la ganaaxayaa waman zanaa ka zinayste waqaala idhi allah aclamu taxriima zinaa ma ogi oo wa kaana qariiba caadin bilislaami islaamnimo wakhtigiisu ku dhow yahay ow nasha'a ku barbaaray bibaadi'atin ayuu ku barbaaray baciidatin culimo ka fog lam yuxadda la xadi maayo wain lam yakun kadalika si haddaanu hayna xudda waa la xadayaa markaa waxau sheekhu leeyahy qofku hadduu zinaysto yidaa haddana zinada xaaraannimadeeda ma ogiba iska caditay baan anigu haystay ninkaa lama xadayo ama ruuxa dumaran lama xadayo waa laakiin laba arrimood haddii la helo qofkani hadduu dhowaan soo islaamo islaamnimo wakhtigiis ku dhow yahay ama hadduu yahay meel baadiya oon weligeedba wadaa tegin qof ku barbaaray hadduu yahay qofka waa ka suurtagal inuu ogaan waayaa markaa kaa isaga la xadi maayo waa jaahil macduura baa la yidhaahdaa haddiise weligiiba uu dadka islaamka dhex joogu culimmada dhex joogu weligiiba islaam ahaa uu yidhahda haddana maan maqal taa laga yeeli maayada waa jaahil hayru macduura baa la yidhaahdaa waman zanaaka zinaysta waqaala ilaa laa aclamu ma ogi taxriima zinaa zinada xaaranimadeeda ma ogi oo wakaana haday qariiba caadin bilislaami islaamnimada wakhtigiisu miduu ku dhow yahay aw nasha ama ku barbaaray bibaadiyatin baciida baadiye fog lam yuxadda lama xadayo wain lam yakun kadalika sida haddaanu ahayna xudda waa la xadaya walaa yujladu lagu jeedni maayo fii xarin wa bardin shadiidayni kulayl iyo qabow daran wa maradin yurjaa burgu xanuun markaa la rajaynayo kabogsigiisa inuu ka bogsado la rajaynayo kaana markaa lagu xadi maayo xataa yabra'a ilaa uu ka bogsanayo walaa fi lmasjidi lagu xadi maayo tacdiiman lahu can dalika isagoo laga weynaynayo walalmar'a haweenaydana la xadi maayo fi lxabli ayadoo uurleh xataa tadaca inta ay ka umurayso wayazuula uu ka tegayo alamu lwilaada xanuunka dhalmada walaa yujladu lagu jeedli maayo bisawdin ul jadiidin cusub jeedal cusub walaa baalin mid baaliyana lagu jeedli maayo bal bisawtin waxaa lagu jeedli jeedal bayna sawtayni laba jeedal udhexeeya walaa yumaddu la fidin maayo dhulka la jiifin maayo walaa yushaddu la xidhina maayo walaa yujaradu maryihiina laga wada siibi maayo walaa yubaaliqu fi darbi laguna xeeldheeraan maayo ama walaa yubaaliqu fi darbi ku xeeldheeraan maayo wayufariqu calaa acdaa'i xubnaha ayuu ugu kala geyn wayatawaqa almaqaatila waalwajha waanu markaa ka dheeraanu iska ilaalin meelaha maqaatisha ah loo dhintay iyo wejigana waa uu iska ilaalinaya wa yudrabu arajulu ninkii qaa'iman ama wayadribu arajula qaa'iman isagoo taagan buu garaaci walmar'ana jaalisa mastuura iyadoo fadhido oo asturan waxau leeyahay sheekhu mar haddii uu yahay jeedalkii kulayl iyo qabow daran midna lagu jeedli maayo xanuun inuu ka bogsado la rajaynayana lagu jeedli maayo si aanu dee u dhimanin ilaa in la dilo la dooni maayo in la xanuunjiyo baa la doonaye masjidna lagu xadi maayo dee arrinkaa masjidka ayaa laga weynaynaya laga fogaynayaoo qaylaa imanaysa oo dhiigiyo nijaasa ku daadanaya wa xadiid xasan oo tirmidiya ibnu maaja iyo daaram ay warinayaan laa tuqaamu lxuduudu fi lmasaajidi walaa yuqtala alwaalidu bilwalad xuduudda masaajida laguma ogo waalidna waalidkiisa looma dilo rasuulku wuxuu diidaa an yustaqaada fi lmasjid in markaa cid lagu qisaaso ashcaar in lagu inshaadiyo iyo in xuduudda lagu ogo ruuxii dumar ahayd ayana la xadi maayo jeedalkii lala dhici maayo iyadoo uur leh ilaa ay ka umulayso xanuunkaa dhalmaduna weliba uu ka tegayo si markaa ilmaha iyo iyadaba loo ilaaliyo si hooyadana haddii xilligaa uurka leedahay ama ay leedahay xanuunkii dhalmada aanay markaa u dhimanin jeedal markaa cusub iyo mid baaliya midna lagu xadi maayo ee bisawdin bayna sawtayn mid labadaa u dhaxeeya ayaa markaa lagu jeedlayaayoo aan mid cusubna ahayn mid baaliyana markaas aan ahayn oo ka cusubina dee waxaa la arkaa markaa inuu xanuun badan keeno ka baaliga ahayna inuu maqsuudkii iyo xanuunkii la doonayba keeni waayo markaa mid labadaa u dhexeeya walaa yumaddu markaa ee dhulka inta sidaa loo wadho lala geli maayo oo la fidin maayo yushadu la adkayn maayo gacmihiisii la xidhxidhi maayo walaa yujaradu maryihiina laga siibi maayo hadduu markaa wuxuu isku soo cufo yuusa soo geliyey ayuunbaa laga saari lakiin maryihiisa caadiga waa uu xidhnaanayaa gacmihiisana waa la iska sii dayn qofkaa markaa jeedlayaana jeedalka iyo garaaca ku xeel dheeraan maayo xubnihiisa meeluna laga wada garaaci maayo wayufariqu calaa acdaa'ihi meel qudhow gowda lagaga saari maaye xubnaha ayaa markaa iyo dhinacyada ayaa loo kala geyn wayatawaqa waanu iska ilaalin ama wayatawaqa almaqaatil meelaha loo dhinto halkaa kelyaha iyo yani meelaha dhuunta iyo meelaha dhuunta waa la iska ilaalin walweja iyo wejiga waa la iska ilaalinaya maxaa yeelay xadkani dee waa in la xanuunjiyo la cuqubayaa doonay in la dilo lama doonayo idaa qaatalakum axadukum akhaahu falyajtanib ama falyataqi ha iska ilaaliyo ama yuu ka dharbaaxin wejiga ayaa xadiidka muslimku uu ahaa ninkii markaa isagoo taagan ayaa la garaaci ruuxii dumar ahaydna iyadoo fadhida oo asturan ayaa la garaacaya walaa yujladu fii xarin kulayl wa bardin qabow shadiidayni daran lagu jaadli maayo waa maradin iyo xanuun yurjaa la rajaynaya burigu bogsaadigiisa xataa yablaa ilah bogso walaa fi lmasjidina lagu jaadli maayo tacdiiman lahu can dalik masaajidka isagoo laga weyneynayo walalmar'ana lagu jaadli maayo fi lxabli iyadoo uurle xataa tadaca intay ka umulayso oo wayazuula weliba uu ka tegayo alamu lwilaada walaa yujladu bisawtin lagu jaadli maayo jadiidin oo cusub jaadal cusub walaa baalin iyo mid baaliya toola bal bisawtin bayna sawtayni mid labadaa udhexeeya ayaa lagu jeedli walaa yubadu la fidin maayo oo dhulka la wari maayo walaa yushadu lana markaas xili maayo walaa yujaradu dharkiina laga siibi maayo walaa yubaaliqu fi darbi ama walaa yubaaliqu ku caloonaya fi darbi wayufariquhu ama wayufariqu waxaa lagu kala geyn caraacadaa iyo xubnaha ayaa garaaca lagu kala geyn wayatawaqa waanu iska ilaalin almaqaatina meelaa loo dhinta iyo walwajha wayadribu rajula ama wayudribu rajulu qaa'iman isagoo taagan waalmar'atuna jaalisa iyadoo fadhiya mastuuratan oo asturan fain kaana naxiifan hadduu yahay mid aad u tabar daran ow mariidan ama mid xanuunsanayo laa yurjaa buru aan bogsaadigiisa la rajaynaynin julida waxaa lagu jeedlayaa bicifkaari nakhli timirta rucbeeda iyo laanteeda marka timirta laga goosto ayaa lagu jeedlay wa atraafi hiyaabi iyo maryaha dhinacyadooda wain kaana alxaddu rajman hadduu yahan rujima waa la rajmin walow fii xarin ow bardin ow maradin baa ku jira marjuu zawaal zuulidiisa la rajaynaye walaa turjamu alxaamilu lama rajminayo xataa tadaca intay ka umulayso wayastaqniya alwaladu bilabani hayriha caanaha mid kale uu ku kaaftoomayo walisayidina waxaa u sugnaaday an yuqiima alxadda calaa raqiiqihi addoonkiisa inuu ku oogo ayaa u sugnaaday waxa uu leeyahay sheekhu qofku hadduu aad markaa naxiifu yahay uu weyd yahay ama qof markaa mariidahoo qaba xanuun mariidan laa yurjaba bogsaadigiisa aan la rajaynaynin waxaa lagu jeedlayaa ithkaali nakhl ithkaal waxa weeye waa laantan ay timirtu ku taalla marka timirta laga goosto oo boqol midh ay ku yaallaan ayaa marka ama konton ay ku yaallaan baa laba jeer ee lagu dhufanayaa iyo atraafu thiyaab maryaha markaa dhinacyadooda si suuradii markaa dee jeedalkana loo helo dilna aan markaas loo la imanin sida xadiidka markaas ibnu maaja uu warinaya imaam axmed sanadkiiu saxiixa yahay saciid ibnu sacad ibnu cubaade iyo abi umaama binu sa'd binu xaniifa waxay leeyihiin waxaa bayna abyaatiha rajulun mukhdajun daciifun nin markaa khilqigiisu markaa iska daciif yahay ayaa guryahayga joogayoo isagoo markaas addoon ayuu markaa addoommihii markaa daarta ayaa la arkay markaa isagoo xumaan ku samaynaya dabeetana arrinkiisii ayaa markaa sacad ibnu cubaada rasuulka u kor yeelay markaa boqol jeedal ku dhufta buu yidhi waxaadhi yaa nebiyalahi waa ka daciifsan yahay haddaanu ku dhufanno waa dhimanaya haddaba laantaa boqolka ruucbood ay ku yaallaan qaadoo taa mar ku dhufta ayuu markaa nebigu yidhi hadduu xadku rajmi yahay waa la rajmin walow kulayl ha jiro walow qabow ha jiro walow xanuun laga bogsanayaaba ha jire maxaa qofkan dee in la dilaabaa la doonaya waxba loo kaadin maayo fa in kaana naxiifan hadduu yahay ow mariidan ama mid xanuunsanayo laa yurjaa buruhu aan la rajaynaynin julidda waxaa lagu jeediyay bicifkaari nakhli laan timireed yacni boqol midhay ku y boqol laamood ay ku yaallaan baa lagu jeeday wa atraafi hiyaabi iyo maryaha dacalladooda wain kaana alxaddu rajman hadduu dhagax kudili yahay rujima waa la rajmin walow fii xarin kulayl ow bardin ow maradin ama xanuun baa ku jira marjuwi zawaali suulidiisa markaa la rajaynayo waxaa kaloo sheekhu uhi gabadha xaamilada ah lama rajmiyo ilaa ay ka umusho weliba ilmuhuna uu dee ka kaaftoomo oo gabadh kale caanaheed uu ku kaaftoomo sidii markaa haweenaydii qaamidiyadda ahayd xadiidkaynu hore u soo marnay iyadoo uurla u celiu yihi soo umul ee haddana ay la timi ee uhi ilmuhu ilaa uu naaska markaa jaqo oo aad ka guriso ila kaalay ee markii dambe iyadoo ka gurisay oo kibis yar uu cunayo ay la timiyo dabeetana sidii uu ku rajmiyey ayaa u daliila sayidku inuu